الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بنهجه إلى يوم الدين قال المصنف رحمه الله باب المحرمات باب المحرمات في النكاح باب المحرمات في النكاح أما المحرمات في النكاح أما باب المحرمات في النكاح kani wuxuu baa u yahay dumarkii la xaaraantimeeyey guurka lagu xaaraantimeyey yani in la guursado la xaaraantimeyey baa u yahay waxaan ka soo baxnay shuruud nikaax shiikhu wuxuu sheegay waynu sheegnay kolle degtaakuna waa mukhtasar xilliguna aad buu kooban yahay kitaabkaoo gaaban iyo xilligoo gaaban iyo wadaadkaoo isla gaaban oqoontaoo isla gaaban wax oo dhan waxaa moodaa xooga waxbaa qarbaqarbaysa yeelkadeeda tambiihaad waxaa ka fursan weynu baan sheegaynaa wixii kale waa iska dhaafaynaa xilligeeda halkii qodobu shiikhu kasoo masaladii kusoo warramay shiikhu rida zawjeyn baa la shardiyaa gabadhii hadday baaliqa caaqila ay tahay in fasax in laga qaato oo aan guurka lagu qasbi karin hadday sayib tahay waa ijmaac hadday bikra tahayna waa khilaaf laakiin qolka saxiixa saasa waxaa la qasbi karaa oo keliya buu shiikhuna inantii yarayd iyo addoontii inanta yarna waxaa qasbi kara waa aabbaheed iyo awowgeed inanta yar dartii waxaa qasbi karaa cid kasta maaha weligu hadduu yahay aabbaha ma awowga weligu hadduu walaalaheedii waxaa yahay ma qasbi karaan inanta yar lafteeda iskuma guurin karaan ee inanta yar waxaa guurin kara biqayri idnihaa aabbaheed iyo awowgeed afarta madhaba saas ayay qabaan hadday baaliqa caaqilaa tahayna xataa aabbaheed haddaana raalli ka ahayn ama aana doonayn iyadu kuma qasbi karo sida saxiixa hadday bikro tahay hadday sayib tahayna waa ijmaac ha yeeshee inantii in fasax la weydiisto ahayd haddii la yska meheriyo odaygii ayaa dictaatori iska noqdo hawshii iska watayoo inantan warbahayn buu soo meheriyey idan wuxuu ku yihi ninkaa waa hebele ka warray ninkaaga maanta laga bilaabo hebeli shalay baan ku meheriye saa ku ogu say sameeyeen dee soomaali badan baa odayaasha remiiga u badan lama tashadaan waxba qaalib in badan lama tashadaan beriyii hore weliba hadda waxa moodaa lasoo ilbaxayo waaya xagga shareecada hadda waxa moodaa lala soo qabsanayo marka tan noocaas hadday dhacdo bilaaba hadday dhacdo marka hore waa qalad gabadhi mar hadday baaliqa caaqila tahay may fasax la weydiiyaa laakiin haddaan la weydiinin saa lagu afduubaba uu xoogaa lagu meheriyo yani culimmada in badan waxay ku tegayaan meherku asaxaya horta iyadu ku xidhan yahay marka asalahaan meherku waa asaxaya laakiin inay socodsiin inay joojiyadu ku xidhan yahay meherku waa asaxaya hadday iyadu ogolaato taado khalaas ama marka hore haba xanaaqda hodhowto iska ogolaato iyo meherkii dee loodhan meel dib soo bilaaba saasay culimmadu in badan ama badan ku sheegeen intaasoo culimada qaar shaaficiyada iyo xanaabilada in badanoo ka mid ay yidhahdeen xanaabila shaaficiyada ay yidhahdeen maya yacni meelihii guurkii oo lasoo bilaabayaa gaar ahaan sayibkii oo kale dee iyagu shaaficiyada qabaan marka horeba inanta waa la qasbi kara inanta bikrada waa la qasbi kara ayuu qabaan shaaficiyadu marka waxay taagan yihiin yani inaad baaliqas kastaa noqote caaqila kastaa noqotee dee waa la qasbi karaa laakiin tii sayibka ahayd oo kale ee laisku waafaqsan aan la qasbi karin hadduu qasabka ku socodsiiyo odaygu biqayri idnaa ku meheriyo haddii yadu socodsiso waa saxaya saa saxiixa waa guntamaya calaa kulli xaal qowlka loo badan yahay calaa kulli xaal meherkaasi waa guntamaya hadday iyadu socodsiiso haddii kalena dee fasakh waa u bannaan culimaa le wuu guntamaya meherkii gabadhii maxaa xal ah gabadhii ninkii ma rabto iyadoo ogey mee la iska meheriyey maxaa xal u ah hadday socodsiiso alxamdulilah waa baycu fuduliga ha kale baycu fuduli buu la mid yahay baycu fuduli waa maxay alaabaad lahayd baad iibisay iminka alaabaad lahayn baad iibisayba dabeetana oo saa ninkii u keentay lacagta hor ugu soo iibiyey cuamadaadii iyo moolka ku soo iibiyey hoo lacagta wayan kuuli soo iibi annaga garanay ho yaa iibku waa saxay adigu haddaad ogolaatid ninkii alaabta lahaa aduu bal iska keen waayahay khalad baad gashay iska keen hadduu lacagtii qaadato iibku waa saxaya lakin hadduu war mar ma doonina noo ka alaabteedii iibku waa ma asaxayo marka waa noocaas oo kale oo ayay culimmadu idhaahdeen culimmada bannaysay waa noocaas oo kaleoo mar haddii baycu fuduuligii buu shabahaa marka guurka fuduuliga ah de qof gabadhii laska meheriyey hadday idu socodso waa saxaya haddii kaana culimmada wuu guntamay waxa u bannaan fasakhaad de inay qaadiga u tagto waata ninkaas dusha laga saaraan rabine fasakha laga siiyo ee waa kaas culamada le ma guntamin waxay leeyihiin marka hore ma guntamin bix waxaa kale mihi xusitaan mudan meherka had iyo goor marka wax la meherinayo dee wadaad baa jira wax wadaad la yidhaahdo oo dee soomaalidu aad u isticmaasho marka wadaadku dan baa keen sidiisa xusitaan mudan wadaad kutubta haddaad aragtid dee markaad maraysid shuruudda guurka iyo arkaanta guurka wadaad ku arki maysid iyo iyo sunnayaasha iyo wadaad miyaa ku aragtay wadaad wax la yidhahdo gaara ma jiro laakiin wadaadka soomaalida dan baa u keentay oo runtii way fiicantao masla dan baa keentay waxaa keena xoogaa markii jahligii batay dadka meesha isku imanayaana aanay guurka shuruuddiisii aana dhammaystirayn badankooda ama yani dad aan garanayn baa yihiin si wadaadku u saxo wixii khaldan baahidaasaa keentay laakiin dadka ismeersanaya hadday yihiin dadka wax kala guursanaya hadday dad culama wax diinta isla fahamsan wadaad ba u baahan maa iyagu qarashkii wadaadka iyagaba iska cunaya halkaas waayo dee meeshi mar haddii labadii qof gabadha weligii iyo sawjkii iyo markhaatiyaashii wixii haddii la yidhahdo kii horaa ka soo qaad inaan gabadha ama waa la weydiisanaya qofka ama uu bixinaya ama isaga bixinaya marka horeba marba kii hor kaca hadduu sawjkii ninkii gabadha doonaya kacana dee intuu hadduu odhanaya intuu khudbaddii akhri khudbatu xaaja marba ka hor kaco khudbatu xaaja u akhriyaya kii gabadha doonaya kacaya in alxamdu lillahi naxmaduhu wa nastaciin khudbatu xaaja u akhriyaya kadibna wuxuu le waxaan kaa doonaya inantaada noocaasa weligii baa kacaya isna khudbatu xaaj u akhriyaya in alxamdu lillahi naxmaduuna isna wuxuu leeyahay markaa inantayda hebel hebel waan ku siiyey haddana sawjki baa leh waan aqbalay khalaas sawjku mar sawjku ma odhan karaa ma udhaxaysiin karaa aqbalaadda iyo khudbad ma udhaxaysiin kara ma odhan karaa alxamdu lillah wasalaatu wasalamu cala rasul waan aqbalay haduu dhib mana hadduu dhaxaysiiyo laakiin shaaficiyada qaar waxay weydiiya waxay dhahdaan inuu dhaxaysiiya maaha yani iijaabkii qabuulka inay udhexeeyaan maaha u kala fogaanayaane kan hadduu khudbadii weligiikhudbaddi markuu weligii kaco khudbaddiisii akhriyo ee gabadhii bixiyo sawj maxaa laga sugaya waan aqbalay ama naaibkiisa sawjkama naaibkiisa maxaa laga sugaya waan aqbalay sababi qaar diideen isagu inuu mar haddii la yidhi gabadhii waan ku siiyey inuu isagu khudbaddii akhriyo culimadu qaar way diideen bay shaafiya qaar way diideen waxay maaha waayo hadduu khudbaddii akhriyo hadalka dheeraan fasli baa dheeraan ay dhahdeen sabab isaga wax laga sugaya waan aqbalay dhib ma haddi la akriyo lakin waxa fiican la iska daayo khuruuj min alkhilaaf ayib calaa kulli xaal kii kaca hadduu weligu kacana khudbaddii marba waxaa ku filan ka horeeya kaca haddii de wuxuu akhriya kii kaca ee kii kalabaad xaggana qola kastaa ka hadlaya khudbad khudbad xaaje akhriyan waa caadi dee shaafiya qaar waxay gaarsiiyeen afar inay afar qof akhriya karaan meelahaasoo waa kaas marka hore kii weydiiyey weydiinta guud kii deenta dalbaday haddana ka xaggaa yidhi inanta waanu bixinay haddana kii yidhi hodhowto inanta weligii ninkii inta isii lahaa haddana kii yidhi waan ku siiyey aduu halkaas bayra badiyeen ilaa afar qof inay akhriyi karaan ay culamada qaar sheegeen laakiin waxaa soo ka u horeeya hadduu akhriyo bis ka u horeeya hadduu akhriyo ku filan haddii laba akhriyaan labada dhinac ka socdaan ku filan marka khudbaddii dhammaanteeda soo maaha shuruuddii kan la ilaaliyo dee wadaadba lama baahna soo maaha shuruuddii kan la ilaaliyo shuruuddiina way jooga khalaas laakiin waxaa dhacay wadaadka sababay maanta baahida wadaad keentay waxa weeye xooga soo qaad dad caamaama qaaliba wax kala guursanaya laba reer baa isu imanaya inantii baa la bixinayaa haddaan reer hebel nahay inantaas ka doonayna kuna maxay leeyihiin haddaan reer hebel nahay inantan waa naga bixis inantii aysa siiyey laba reer baa siiyey inanta dee ninka reer kore guursamay nin baa guursanaya nin gaarana bixinaya nin gaarana wasiinaya marka caaqidaanka waxa la doonaya toos inay isku waajahaan soo maaha wadaadkaasku afkaranaya dee wadaadka hadhow marka reerka wuxuusa siiyo dee waxaa doonayaa wadaad wuxuu gacanta isu saaro haddii saa lagu kala tago reer hebel haddana inantaana sii reer haddana waa idin siinay dee guur ma jiro ya guurkaas ma asixin waxaa la doonayaa qabuulka iijaabka inuu ka dhex dhaco dee weligii iyo zawjkii ama naa'ibkoodii si aawooda wadaadka soo shaqadiis waxa weeye inuu yidhaahdo dee wakiil weligii yidhaahdo ama wakiil ama wakiilkiisi naa'ibkiisii inanta afkaa ku hadla xataa inanta anoo hebel inanta hebel hebel inanta waan siiyey dheh inanta heble heblaa siiyey intaasaan ugu meheriyey dheh aduna xataa waan aqbalay wuu la qimaya moogta wadaadku shaqadayso waa intaas inta badan waxay sameeyaan odaygu wuxuu wakiilanaya wadaadka wuxuu adaan ku wakiilsay wadaad dhamme wixii harsan dhamme yaa odayaasha badankooda iska hadalkaa loo laqimayo iska diidaan waxay dhahdaan adigu wadaad adaan ku wakiilshay dhamme taalasa saxiixa waa bannaan tahay culamada qaar baa diidan diida muwakilkiioo joog kii wax wakiishoo jooga wakiilku inuu shaqeeyo diide lakiin soo saxay jumhuurku qabaan oo bannaan tahay odagu wakiilan ku wakiil hadduu wadaadka wakiisho odaga yidhahda ina wadaadow dhamme inantu waa naga adaan ku wakiishay dhamme wixii harsan dhib ma laha marka adaa halkii weliga wadaadka ku jira adaa dhammaynaya dee adaa odhanaya inanta waxaan heblehe waxaan kugu guuriyey intaas ma aqbashay khalaas adaa ka dhamayn hawsha in la qoraanada iska fiicanta qoraalkana waxaa sababa had iyo goor sii hadhowto haddii wax muran yimaadoo kale loo xasuuso maadaama la iibkiiba qora bayciba halkaasa ka keena lakiin isagoo laftiisa haddii laiska daayo waxba xumaan maayaan xataa meherka haddaan la magacaabin oo meherkiiba la ilaawo ama laska laga dhacaba meherka meesha lagu magacaabin gurku waa saxaya gabadhi waxay noqonaysaa mufawada mufawada mufawada la yahdaa yani haddii gabadhii ninkii mar haddii la siiyo gabadha intaas gabadhaasaan kugu guuriyay waan aqbalay oo meherba la isnama soo qaadinba guurku waa caadi waxba kama xuma guurku waxba kama xuma ee laakiin meherkii wuxuu ku waajib meherku wuxuu ku waajibaya ha dhowto galmada gabadh markuu u tago waa waajibaya hadduu dhintana hadduu midkood dhintana waa waajibaya yani sidii meherku wuxuu ku waajibaa ama dukhuul ama geeri meherkoo dhan meherkoo dhan wuxuu ku waajibaa dukhuul ama geeri ha dhowtan meher mithli waxaasa loo qabanaya hadduu reerkiis kala tagama meherka waajib lakiin maxaa waajibaya dee meher mithli dumarka la asaaga wax lagu meheriya lama hordhowta la siin doonaa dumarka la asaaga wax lagu meheriyo ha gadaal bay wuxuu ka heshiin doonaa gadaal laakiin guriga waxaa kama xuma yani meher eeg ogow mid meherku waa meherka lagama maarmayo meherku waa rugni laakiin meesha in lagu sheegaa shardi maaha laba qodob kala fahan hays odhan meherka laga dhici karaaba ma jirto guur bilaa meher asixi maayo ee waxaa laga wadaa meherka waa qasab oo rugni arkaantu ka mid yahay meher waa qasab ama waa shardi oo ma asaxayo meherka guur la'aanti yani guur bilaa meher ma soconayaan la jeeda haddana guurka bilaa meher baan kugu guursaday nebi maxamed alayhi salaam la'aanti yani gabadhaas ma asaxayo haddana gabadha bilaa meher baan ku guursaday ha dhowtaa kaa cafti hadday doonto laakiin meher waa qasab ee meherkii haddii meesha lagu sheegana waa sax haddaan haddii aan lagu sheeginna mufawaday noqonaysaayo dukhuul ama mawd hadduu yimaado waa waajibayaaba meher mithl baa waajibaya hadduu sidaa ku furana dee hadalba malehe waa nooli fiican si qarash fiican nooli fiican si waxba lama wax la kala baraba lama qabane meherka la kala bari lahaa soo maha wax la kala baraba lama qabane qarash fiican si wey hadduu sidaa ku furo marka calaa kulli xaal taa meherka in la sheegaan shardi ahayn laakiin isaga mehersu waa qasab meheru iska iman doonaa weliba hadduu dukhuul dhaco ama geeri dhacdo marka calaa kulli wadaadka baahidaasaa keentay haddii wadaad lagu weydiyo wadaadka waxbuu ka yimi shardi hamoodan waa markaa si awdaad haddii laga kaafto wadaadku oo dad dadka culimais ka yihiin laga kaaftomo hodhato odhan guurkaas bila wadaad buu hayo waxa kuma jiraan ma jiraan way idacdo haddeed waataan sheegaynay hadday socodsiiso maya nebi maxamed xilligiisa dhacdayba oo de gabadha haddii laisu soo meheriyo gabadh odayga qasbo nebi maxamed inaan u timi nebiga ilaahay aabbahay baa nin ii guuriyey aan karaahiysanayo anna ma rabo nebigu calayhi salaatu wasalaam khiyaarka iyaduu siiyey markaas waxay tahay aabbahay baan iska waan yeelaya bay tahay horta waan yeelaya ninkaas aabbahay baan adeecaya laakiin waxaan u sheegayaa inaan raggu ku lahayn qasab inay dumarku inay ogeysiyaan doonaya qaarna nebi maxamed guriga waa celiyeyba qaarna wuu celiyey radda zawaaj xadiis ku soo arorta qaarkood oo sunanka qaarkii soo wariyeen culimada qaarna quween sa albani qayrkii markaa gabadhu khiyaar bay leedahay haddii ciidanka laga qaado hodhowtu khiyaar bay leedahay khiyaarkiba haddaba la isu hayaa guurki ma guntamay oo fasakh baa laga rabaa mise moo guntaminba oo xool lagama raba halkaas iska gelaysa yaad meherisay weeyaade halkaasaa khilaafkaasa imanaya marka khiyaarkeeda hadday socodsiiso insha Allah qofka saxiix hadday xooga badan hadday socodsiiso waa sax hadaan socodsiina yani fasakhina qaata wacan saani khilaaf oo baxdo culimada qaar baa gabadhu waa mehersan tahay de halkaas iskaga tegaysa waad mehersan tahay marka si aana khilaafkaas meesha uga baxo hadda iyadoo aan rabin maxkamadda u bannaan bab muxaramaat fi nikaax wahuna qismaan muxaramaadkii aan iska bilowna wahuna dumarka muxaramaadka ee in la guursado la xaaraantiyey qismaan laba qaybood muxaramaatu ila alabad dumar la xaaraantiyo weligeedba waa muxaramaatu ila amad iyo dumar la xaaraantiyo ilaa muddo ilaa muddo ayay xaaraan yihiin xilli go'an falmuxaramaatu ila alabad dumarka la xaaraantiyo weligoodba weligoodba waa kaa xaaraamo guursan kartid sabc waa toddoba min anasab sabcun toddoba min annasabi xagga nasabka ay ahaadeen yani ka toddoba ka badan waa toddoba xagga nasabka iyo toddoba xagga sihriga toddoba xagga radaaca iyo afar xagga sihriga toddoba toddoba afar afar iyo toban soo maaha ee afar ku dar sidii toban sidii toban saga tirinaya dumarka fal muxarama dumarka xaaraanta ee labada weligoodba xaaraantaaye sabcun toddoba weeye min annas xagga nasabka ahaaday toddoba xagga nasabka imanayaan sideed iyo toban ee toddoba xaggana say ka imanayaan kow wahunna waxa weeyaan alummuhaat waa hooyooyinkii waa hooyooyinkii wayna caalow isiga ha- ha- wayna caalow haba sarreeyeen yani gabadhaa hooyadeed si kasta ha u sarraysee waa kaa xaaraan gabadhaada hooyadeed hooyada maxaa soo gelayaa iyada hooyadeed iyo hooyadaa hooyadeed iyo een, aab hooyooyinka loo sheegaya yani waa islaan kasta islaan kasta dhe- dheree ku ku gelayso sida iyada hooyadeeda dhashay iyo ayooyinkooda xagga hooyo ayooyinkeeda xagga xagga aabe ayooyinkeeda maalinka maanta xagga awoowe waa kaas gabadhaasi islaan kasto ay dhaliye ku gaadhayso umala- umbaa loo isticmaalaya um weli calowna si kasta ha u sarreeyeen waa kaas waxay ku tacriifiyaan een, hiya kullu unsa waladadka oo waladat man waladaka hiya kullu unsa waa gabadh kastoo dhidig hooyada lagu sheegayo oo waladadka ku dhashay kullu unsa waladadka waa gabadh kastoo ku- dhidig kastoo ku dhashay oo waladati man waladaka ama dhashay kii ku dhalay yadaaba ku dhashay waa hooyada ama kii ku dhalay sii dhashay waa ayooyinka xagga hooyo xagga aabe xagga awey waaas waayahay kullu unta waladadka aw waladat min walad aw waladat min waladaka dakaran kaana aw aw unsa aw unsa dakaran kaana aw unsa cidda ku dhashay ma lahwa noqdo ma dhidinka noqdo waayahay wal banaat iyo hablaha ninka hablihiisa waa ka xaaraan wain nazalna weligood ba hoos u degeen hablahaaga waa kaa xaaraan weligood ba hoos u degeen hablahaaga waxa soo gelaya inan kasta aad dhashay iyo waxay sii dhasho inan kasta aad dhashay waxay sii dhasho weligeed ba ha socoto tusaale dhow haddaan soo qaadano oo oo fardi waa fardi saa isu fahansiino maa wax jirayadii nebi nuux calayhi salaatu calayhi salaatu wasalaam hadduu soo bixi lahaa dhammaan dadka adduunyada jooga waa ubadkiisi ama nebi aadan si kaadan udhigaba nebi aadan hadduu maanta soo bixi lahaa dadka adduunyada jooga waa dumarkii dadka hablaha adduunyada jooga waa waa hablihiisi nebi aadan hablaha adduunyada jooga waa hablihiisi Ha. haddii shareecadaha lagu soconayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma helayo gabadh ma heli laha- ma heli lahayn gabadhu guursamay waa dhawaan carruurtiisi markaas yani si kasta ha u socoto hablaha waxay sii dhaan si kasta ha u socdeeni ya yani hablaha aduu dhashay iyo waxay sii dhaanaa ma hablaha qura waxaa laga wadaa wal banaat marka leeyahay waxaa ugu tacriifiya hiya kullu unsa walad waladtaha aw waladta man waladaha ya hablaha qura sii dhaanaan maaha ya se waxaa laga wadaa waa gabadh kastoo dhidigo kaa farcanta ama inamadu ha sii dhaleen ama hablaha wax sii dhaleen ama iyagu ha sii dhaleen saa u sii wad ya si dhexal ku qoran loo qaadan baan u jeednaa hiya kullu unsa waladtaha waa mid kastoo dhidigaad dhashay oo waladta man waladaha ama waxaad dhashay kii sii dhalay ama yada maad dhalin kii sii dha- kii sii dhalaad sii dhashay yaa dhaleeya kusoo gelaya calaa kulli xaal wain nazalna weligood ba hoosa u degin wa min bana- aw min banaati lba- aw min banaatil oo walow min banaati lbinti sa shiikhaba sii caddeeyey walow min banaati lbinti hablahaas haba noqdeene hablahay si dhana hablaha hablo habluhu si dhanaba ha noqdeen hablaha awowga u tahay ama awowga labaad ta saddexaad ka lixaad walow min banaati lbinti hablahaaga hablahoodaba ha noqdeen walakhawaat walaalin waa xaaraan mudlaqa xaal xaal- xaalay laaqay mudlaqa muxuu jeedaa noocay doonaan yaa hablaha xa- xa- walaalahaaga xagga aabiyo hooyo xagga aabe xagga hooyo khalaas hablaha walaalaha tiin oo dhan iyaguna waa kaa xaaraan hiya kullu unsaa hiya kullu unsaa waladahaa abawaaka ow axaduhumaa kullu unsa waa lagu tacriifi kullu unsa waa gaba- gabadh kastoo dhidig oo waladaha uu dhalay aba waa ka labada abay dhaleen yaa abaay hooye dhaleen oo axaduha midkood dhalo yaa inan kastoo abaay hooye dhaleen ama midkood uu dhalo ya waa walaasha waayahay waa banaatuhunna iyo iyaga hablahooda iyo hablahooda hablaydii sii dhalaan waa banaatu likhwati waxaa kale xaaraana een, hablaha والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوه هاي صح وبنات الاخوه يا انما ولالها marka waa banaatuna hablaha awaati hablaha sidaan halkaas ka yahay meesha Soomaalidu meel xada qaar wax ka dhacay lagu lahaa anigu ma ma shaahidin meel qaar waa dhowr jeer dad maxaarim isku siday oo nasan ku yara dheeraado ayaa si khaldan isu gelaya inuu sheekhu muxuu yahay hablaha walaalatiin waa ka xaaran Soomaha hablaha sidaana waa ka xaaran ka soo qaadi minka inan aa xagga hooye walaala ka tihiin inan aa xagga hooye walaala ka tihiin oo reero kale ah xagga hooye walaala ka tihiin waa reero kale hudoo ka soo qaad waa waaba waaba elektriyaanba ya soomaaliba maaha xagga hoya waa ka tihiin inantay sii dhasho tay sii dhashaa oo wixba dawlada iska daa dadka dawlado kale ah de wa waa kaa xaaraan marka meeshu khaalka iman karo inanta iyada xagga hooya waa xagga hooya waa ka ahaydeen isu shaqana mayda ahayn iyadoo mid kale sii dhashay oo iyagaa reera kaa eedaa soqonin beri dambaad aragtay inan baad aragtaa inanaad ka heshaad aragtay markaasaa meelu inantii markaa warkeedii raacday meel baa iska qaraabaysatana waxay tidhi inanta noocaasa ee walalaha xagga hooya walaalaha ka ahaydeen ayaa eye ii noqonaysa waa kaa xaaraan laakiin de way adagta ninka garanaya ma taas kaas waa qaraabo fog wey somalinu iska wa qaraabo qasaxoodkaas soo arki mayse mar hadday walaashaa gelayso cid kasta ha ahaatee yaa talyaaniya jaynaba ha noqotee khalaas waa ka walikhwa banaat ulkhwa hablaha walaalaha tihiin xalle inamada walaalaha tihiin hablahooda inamada walaalaha tihiin hablahooda hablaha adeerka u tahay dee walcammaad eedooyinka ah waa xaaraan yagana walkhaalaat habaryarahana waa kaa xaaraan haddaba eedooyinka iyo habaryarahaas waa kuwe walcamaat eedooyinkii iyo walkhaalaat habaryarihii lahu u sugnaaday ninka ow liaxadi usuulihiya ama usuusha mid ka mida adiga eeddadaa iyo habaryartaa ama eeddada habaryartaa maahae yani waxay eedda u tahay aabbahaa ay la dhalatay ama waxay habaryar u tahay aabbahaa ama waxay eedda u tahay hooyadaa ama waxay habaryar u tahay hooyada ina adiga eedooyinka iyo habaryaraha iyo waalidka eedooyinkood iyo habaryarhood ha waa kuwa la dhashay habaryar fog ma inuu habaryar ka hadlaynayo inuu noqona habaryarta labaad iyo saddexaad taa ma ahaad ha iyo waa adiga habaryarta hooyada walaa habaryarta hooyada walaasheed iyo inuu tan eeyada u naqaano ee hooyada la dhaatay saa u sii kor wad iyo eedada aabbaha la dhaatay iyo eedada awogaa la dhaatay saa u sii kor sii wad agga kala duwanasainuusomaatiinuueeyada u naqaana awowgaa walaasheed nin waxau naqaana eeye soo maaha dee kutubtu waxa odhanaya waa eedada eeye waxau yaqaan islaanta ku dhasho islaanta dhereeye ku gelaysid dhereeyo islaan dhereeye ku gelaysid islaan kasta dhereeye ku gelaysid walaasheed waa habararta oday kasta dhereeye ku gelaysid walaashiina waa eedada ha wlkhaalaatu lahu habareeraha iyo eedooyinka isaga u sugnaaday ow liaxadi usuuliha maca saladiis mid ka mid u sugnaaday waa toddobadas waa xagga nasabka waa sabcun toddobana min aradaaci waa xagga naaska wuha toddobana xagga naaska imanayaan nadiiru madkuuraat waxay u dhigmaan toddobadaas waa sabcun toddoba min almuxaramaad ka midana min aradaaci xagga jaqsiyintay ka imanayaan kuwaasoo kuwaasoo nadiiru madkuuraat u dhigma kuwii la soo sheegay abarkii waa abcun toddoba toddobadaasoo minarada agga naas ka ahaa xaggana jaqsiinta ka ahaadayna nadiiro madkuuraad weeye khabarkii ka dhigi kartaa kuwa la soo sheegay u dhigmaan saasana fiicanba marka wuxuu leeyahay toddobada nasabka toddobadooda inoo soo ururi halkaa inankas gabadh kastoo nasab kula ah ta hore ku yar noqonaya gabadh kastoo nasabka kula ah oo xagga nasab ku abtirsanaysaan nasab ahaan waxaa kuu bannaa afar dumara xagga nasabka afar dumaraa kuu xalaala iska daa wixii kaleba aan soo ururna hadalkaba afar dumara waxaan ka ahayn ka cararba nasabka hablaha ay dhaleen adeeradaa waa kuu xalaal hablaha ay dhaleen eedooyinka waa kuu xalaal hablaha ay dhaleen abtiyaasha waa kuu xalaal hablaha ay dhaleen habaryaraha waa kuu xalaal waa in abtigii habar wadaagii dumarka xagga nasabka yimaada intaasaa lagu ogol yahay wixii kaleba ka carar inaabtiyaashii habar wadaagtii waa caadi intaas aayad ba lagu sheegay badi yaa ayuha الnabiyu ina axlalna laka aزwaaجaka alatii aatayta ujuurahuna maa malakat yamiinuka mima afaa allahu calayk wabanaati camik wabanaati cammaatik wabanaati khaalik wabanaati khaalaatika alatii haajarna macak aarta marka lagu sheegay afarta halka lagu sheegay habar wadaaga inaabti ayaddaas wada sheegayba marka xagga nasabka dumar ka yimaada waxa xalaalba ka ah afarta wixii eedooyinkaa dhaleen wixii adeertaa dhaleen wixii abtiyaashaa dhaleen wixii habareeraha dhaleen waa kuu xalaal khalaas wixii kaleba ka caro maxaa soo hadhayba dee toddobada lasoo sheega soo hadhay intaa lasoo sheega soo hadhayba de toddobadaa toddobada waxay ka mid xagga radaaca oo naaska aad jaqday islaanta ku jaqsiisay haddee soomaalida ma laha iyagu jaqsiintu waa arrin beri waa bannaan arrin muhiim u ahaan jiray oo il dhaqaale oo ku jiray dee xagga qaraadan qaraadan uu badin jiray qaraadan uu badanaya ma ogtahay iyo xidhiirka marka qofkaagii qof yar baa la qaaday gabadh bay jaq- gabadh baa jaqsiisay shuruuddan sheekha inoo soo wada shuruud jaqsiin kastama waa shuruud shuruud bay leedahay gabadh baa jaqsiisay gabadhaa uu jaqay hooyadii bay noqonaysaa hooyooyinkeed gabadha hooyooyinkeed eey- eeyooyin bay u noqonayaan waa ka xaaraan gabadhaas caruurteeda waa ka xaaraan ninkeeda ilaa qofka la jaqsiinaya inan bay noqon kartaaye ninkeeda waa ka xaaraan gabadha gabadha wax jaqsiisay walaalaheed habareer bay u noqonayaan ninka gabadha qaba ee gabadha irmaaneeyey walaalaheed eedda u noqonayaan ya saa u sii wad toddobadaa toddobadooda xagga radacu ka imanaya naaska aad jaqday ama gabadhii ku jaqsiisan hooyada ahayn toddobada nasar ka yimaada toddobadooda ayaa ka imanaya xaara taxriima war waa soo maaha intaa ku dhaafo maadaama radaac mayna ahayn maanta waa yahay wa arbacun afarna min asiri bay ka imanayaan xagga xididka dumarka xaaraanta afarna xagga xididka ka imanayaan oo waxaa waxaa xaaraantimay xididnimo xididnimo xaaraantimaysa wa huna waxa waye ummuhaatu zawjaat ummuhaatu zawjaat dumarka la qabo hooyooyinkood dumaradiinna hooyooyinkood de waa waa sadohaa de waa sadoha meel kale hadan waa sadoha sadohii waa xaaraan wayna calaamada si kastaa u sarreeyeen sadohii si kastaa u sarreeyeen waa xaa- waa xaaraan ha hadday ayeeyada shan iyo tobnaad islaanta u tahay ayeeyada shan iyo tobnaad hadday ayeeyada shan iyo tobnaad ha u qaadanin xaggaa kale ayeeyada shan iyo tobnaad islaanta islaanta dhalay yani hoo gabadhaada hooyadeed hooyadeeda kale hooyadeeda kale saa u sii wad wax alla waxa islaantaasi gasho ay isla- islaan kastoo islaantaasi ay dhashay dee khalaas waa kaa xaaraan mar hadda gabadha gabadhaada islaan kastoo gabadhaada dhashay dhaleedii ay ku gelayso waa kaa xaaraan ama ta inagu naqaano dee een, e, dad ba inagu waxyaalo badan dee eeyooyin u naqaano ama eedooyin fog eedada laba ta saddexaad iyo dee xaggaasoo aabbaha ilmaadarada yihiin taa waa iska caadi taa ka hadlimin waayahay waa banaatuhunna iyo waxaa kale xa- qolada qolada labaad ee xagga xidid ku xaaraantimay waxa weeyaan waa banaatuhunna dumarada la qabo hablahooda dumarada la qaba hablahooda nin kasta gabadhiisa inanteeda waa ka xaaraan waa rabiibadii de waa rabiibadii warabaa'ibukum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakhaltum bihin sama marka inaanta gabadhaada inaantay inaantay dhashay ninkaa usoo dhashay inaantay ninkaa usoo dhashay khalaas waa kaa xaaraan way nazalna weliba hoos hoos sii degeen hadda taa iska taala ku dhuman kartaa weliba hoos hoos sii degeen iminka gabadhaada inanay dhashay aad aragba gabadhaad guursatay carmar ah soo inan bay bere hoo dhashay inan bay bere hoo u dhashay ay- ay dabadaha joogto adaa is aragba ayay dhasho ninkaa u dhashay dabadaha lagu qabo beri dambaad waxaad aragtay gabadhii aad qabtayna way dhimatayba beri dambaad waxaad aragtay inan dabadaha ka timi adoo ku warwareegaysto iska guurso ayaa wuxuu lihi gabadh inantan ma aragtaa inantan dee meel bay qaraabo ka yara tihiinoo gabadhii kaa dhimatay inanay dhashayoo nin kale u dhashay oo dabadaha joogi jirtay ayaa ayaa dhashay inanta miyaas miy- wax miyay ku dhowdahay waad aragtay qofka dabshaa waa wuxuu taasi ma carri baa isku leh ma gabadhan qabiji inanay dhashay oo anna is arag baa tan ayaa sii dhashay tanna haa iska caadibo iska haa, iska caadi ma iska ilaali ya iska caadi wa inazalna shiikhu wa inazalna yaa hablaha dum- dumarkiinna hablahay sii dhalaan weliba hoos hoos sii degeen waxay sii dhalaan iska ilaali ha waxay sidaan iska gacan een alle waxaa jira laba saxaabi ayaa fatwooday inanta gabadhaad qabtay inanteeda haddaad soo korsan adiga adiga haddaan kula joogin waad guursan kartaa lafteeda hadday islaamtu dee islaantii ama aad furtid ama kala tagtaan waa ka ama ay dhimaato dee. oo ibnu- waxaa ka cumar bin khadaab iyo cali cali baa ka asaxay laakiin qowlka ah, daa- daahiriyadan way qabaan laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi qowl ibnu xajar wuxuu yidhi qowlkaasaa daahir ahaan lahaa haddaan ijmaac ka damin ijmaac ha ijmaac xaadis haddaanu jiri lahayn khilaafkana aanu naadir noqon lahayn qowlkaasaa daahir noqon lahaa waayo aayadda aayadda maxaa la yidhi hablaha mi- ha- mi- wa rabaa'ibukum allati fii xujuurikum alim fii xujuurikum ha marka taasaan iska qaadan lahaynbe yani wuxuu ishaarayaa culimmada Ee, fatwada labada saxaabi daahiriyadu way raaceen laakiin culimo cid ra- cid raacday ma jirto daahiriyada adigu waa ibn xasm waa qabaa laakiin calaa kulli xaal sida saxiixa waxay tahay makhraju qaali min- min- fii xujuurikum makhraju qaali buu soo baxay makhraju qaala hadduu soo baxo shaygana mafhuum lagama qaato intaa ku dhaaf marka calaa kulli xaal gabadhaada gabadha sii dhasho iska ilaali iyo waxay sii dhalaanba idaa dakhala laakiin waa goorma hablaha dumarka dumarkaynu dumarkaa qabti ama gabadhaa qabti inantii goorma xaaraan kaa noqonaysaa idaa kaana waa markuu yahay qad dakhala mid u galmooday biummahaatihina hooyooyinkood waa haddii islaantii la is arkay dee islaanta haddaad islaantii u galmootay inanta ay dhashay ee cidkaa u dhashay waa kaa xaaraan iyo waxay sii dhalaanba laakiin ogow haddaad islaantii islaantii haddaydaa is arag islaantii haddaad u galmoonin oo islaantii markaa meherisay ayaa la shoolaya oo maxaa islaanta weyn ku fashay hableay leedahay khatare wallaahi oo manaa ogaaba iska da waan furaya haddaan waan furaya hablaha guursanaya iska da khalaas soo bannaanta hadday- hadday kaa yeesho dee islaanta ma kaa yeelin hadday kaa yeesho waa caadi oran hadday islaanta is arag islaanta iska walaacdi waa hablaha way guursan kartaa hadday kaa dhimatona waa la mid idinkoo is- weli isla- islaanta adoo weli is arag is arag waxu jirin adoo u galmoonin haddaa is aragteen adoo u galmoonin khalwada qudha xitaa kaa xaaraantayn mayso islaantii waa khalwootay cabbaar guriga waa wada fadhiyeen laakiin waad galmoonin adoo si u galmoonnay bay dhimatayba inan baa jirta weynaa dhashayoo dee nin hore u dhashay khalaas waxaan karta inanta xigsiisa inay siiya waar mi waashay inanta hooyada aan kuu meherinay waa islaanta ismaana aragde islaanta ismaana arage inantana siiya waa caadi taas marka saddexaasaa ku xidhan idaa dakhala idaa kaana qad dakhala biummuhaatihin waa haddii hooyooyinka loo galmooday dee aayaddana shardigaasa u xidhay shardigaas ayaa aayaddana ku jiray oo maxay ahayd warabaa'ibkum allati fi xujurikum min nisaa'ikum allati dakhaltum bihin fain lam takunuu dakhaltum bihinna falaa junaaha calaykum wa zawjaat alaabaa waxa kale oo xaaraana xagga siri ku xaaraantimoomaya aabbayaasha dumarkooda aabbaha iyo awowga iyo dumarkay guursadeen waa kaa xaaraan iyagu meherka ku xaaraantimoomaya markaasaa loo meheriyo weyna calow si kastaa u sareeya awowgaa si kastaa u sareeyay awowgaa baa shan iyo tobnaad ya aabbaha ya aabbaha ama ay hooyada gelaysa ama aabbaha gelaya ama awowgaaga ruma gelaya dee khalaas yani adigu aabbaha iyo aabbahaa n gabadhiisa waa kaa xaaraan nusaa u meheriyo ay xaaraan ka noqonaysa hadduu hadduu- soo is arag hadduu dhinto ma odhan karta inaan dumaalaya bad baa ku jirta hooyada baa dumaalaysa kaa xaaraan meesha marka eeg dumarkaa mooyaane dumarkaa hablahay dhaleen mooyaane wixii kale maxay ku xaaraantay caqdiga wixii kale waa sidaa loo meheriya xaar- xaaraan kaa noqonayaan wixii kale waxay ku xaaraantimoon meherka laakiin gabadha aad guursatay hadday habla leedahay hablahaas maxay ku xaaraantimoomayaan inaad gabadha isaragtaan inaad gabadha u galmootid wa zawjaatu labnaa inamada inamada dumarkooduna waa kaa xaaraan oo ina- inamadaada dumarkay sii guursadeen ama loo meheriyaan xaaraan bay ka noqonaya waa soddon baa tahay nacasoomintii wain nazalna weliba hoosa u degiine min nasabin afartaa dumarka waa xagga siray ku xaaraantimoomayeen min nasabin xagga nasabka ha noqo sirigaasi ow radaan ama ama xagga shaqsiinta wuxuu ku leeyahay xagga nasabka waa caddahay oo afartaas xagga nasabka ku xaaraantimoomaya xagga si- waa siri xagga nasabka yimi oo inankaaga aabbaha gabadhaada waxaa kaa la mida ilmihii inankaad u ahay aabbaha xagga hoo- xagga xagga radaaca inay gabadhaada jaqay gabadhiisa waa kaa xaaraan isagana taada waa ka xaaraan yaa xagga radaacu ka imanaya xagga sihrigu afarta taxriimka xagga nasabkana uu ka imanayaa xagga radaaca uu ka imanaya lakin taas waa khilaafi xagga radaac waa khilaafi xagga radaac waa khilaafiyoo qowl kalaa leh xagga radaaca ka iman maayo oo ibnu taymiya iyo ibnu qayim arjixaya ibnu cuthaymiin iyo xagga radaaca kama iman karo waxaa leeyahay gabadh inanka gabadhaada inankii inankuu inankii ay jaqsiisay gabadhaada kale ee aad qabtid ee aan iyadu jaqsiin wuu guursan karaa aduna tiisa waad guursan kartaa qowlkaas waa qawi markaad u masalada taas waa khilaafi xagga radaac waa khilaafi ah laakiin xagga nasabka afartaas afartaas xagga xididka waa ku xaaraantimoomayaan xagga sihriga xagga nasabka sihriga ku xaaraantimoomayaan والاصل في, والأصل في هذا قوله تعالى وحود الله لو كلها حرمت عليكم امهاتكم ايدا كبير الى اخرها todo afar iyo tobanka dumar afar iyo tobanka een dumarka lagu soo sheegay ma istii iyo tobanka dumarka ayada saw dilile ayada dhamaystiradu soo sanaysa wa qawluhu waxa kale uu dilay hada ya afar iyo toban ya oranin kuwa nas yani qayb ka mida wey way ku raaca ku raaca ku raaca adigu wuxuu ku darayaa qayb ka mida xadiiska aad marka isku daro xadiiska aayadda marka la isku daro sideed iyo tobanka dumarka xaaraam ay noqonayaan waa qowl waxaa kale u dalaada ku nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaxrum waxaa ku xaaraantimay min aradaaci xagga jaqsinta waxaa ku xaaraantimoomaya maa yaxrum wuxuu ku xaaraantimoomayey mina nasab xagga nasabka oo min oo mina wilaada ama xagga dhaqsa- xagga ja- xagga dhalmada wax kastoo xagga dhaleeyadii xagga nasab ku xaaraantimooba xagga radaacu ku xaaraantimoomaya marka aayaddu way sheegtay xadiiskuna wuxuu sii caddeeyey aayaddu af- toddoba nasabka- toddoba nasabka way tirisay radaacina way sheegtay laakiin radaacu intuu gaadhsiisan yahay inta nasabka ku xaaraantimoomaya in leeg ayaa radaacana ku xaaraantimoomaya ah iyo xagga sihriga xagga sihriga afarta afarta afartooda muttafaq alayh xagga sihriga waa afarta afarta xagga nasabka bilijmaac xagga radaacana waa bilkhilaaf wa ama almuxaramaat kuwa lagu xaaraantimeeyey miya kuwa dumarka la xaaraantimeeyey ilaa amad ilaa muddo dumarka ilaa muddo go-aan la xaaraantimeeyey war- weligaa xaaraan kaama aha laakiin ilaa xilli bay xaaraan kaa yihiin fa minhuna waxaa ka mid dumarka saa usii qaybsamayaan qaar waxaa loo xaaraantimeeyey in la jamciyo aawadeed in la kulmiyo qaarna waxaa loo xaaraantimaynayaa caaridka wax kaloo yimi markaas sheikha dabada ku gelaya halkan waxaa inoo dhammaaya sideed iyo toban dumara oo ku xaaraantimoomaya weligoodba xaaraan ka ahaa hadda muxuu bilaabayaa dumar kaloo xaaraan ka ah laakiin ilaah muddo wey ama aduu sababba xaaraantimaysay ee we- weligood abad abad maaha sababtaasi da meesha ka baxda kaa xaaraantimaysay waa ku xaal bay noqonayaan faminhu waxaa ka mida dumarka ilaa muddada xaaraanta qowlu hadalku nebigu yuri alayhi salaatu wasalaam laa yujmacu lama jamciyo lama kulmiyo bayna marati gabadha lama kulmiyo Be- gabadh iyo wacamata eedadeed walaa bayna marati gabadh lama kulmiyo wakhaalatiha iyo habeerertiitoona dumarka xaaraanta kaa waxay weeyaan gabadha aad qabti ee- eedada iyo habeererta waa kaa xaaraan ninka xaaraan goor may kaa yihiin ilaa intaad qabtid gabadha weeye haddii iyada furtid waa ku bedeli kartaa waa kaas gabadh iyo eedadeed lama kulmiyo waa in yani intaa gabadhaada qabti weeye lakiin haddaad iyada furtid eeddada guursan kartaa ama ama ay kaa dhimato habeertan waa la mid laakiin inaad inta iyada qabtid maya ma ma jamcin kartid maca qawlihi tacaala maca qawlihi tacaala xadiiskaasaa u dila oo lagu daray hadalku ilahay yidhi waa an tajmacu bayna ukhtayn laba walaa inaad kulmisaan iyo- islaan iyo eeddada xadiiskaa sheegen lama jamcin karo inaan iyo ha- gabadh iyo habeerteeda lama jamcin karo waxaa kale la jamcin kara aayaddu sheegtay laba dumaroo walaala ah laba habloo walaala ma jamcin kartid laakiin kuwani maxay xaaraan ku yihiin in la kulmiyo hadday inantii hadday inantii furtaan ma kaa dhimatid dee walaashada waa kuu xalaal walaa yajuusu ka- walaa yajuusu ma bannaan lixurin ninkii xorta ma bannaana an yajmaca inuu kulmiyo aktar wax ka fara badan min arbacin afar dumara ninka xorta afar dumar wax ka fara badan inuu- inuu guursa ma bannaana ha afar dumar wax ka badan ma guursan kartid waa ka xaaraan walaa lilcabdi addoonkiina iska ilaali afarta dumarka waa kaa xaaraan warka waa dhan soomaalida warka way- way hayaan badi laga khalad kaloo weyn baa jiro la galo waxa weeye afarta dumarka waa kaa afar dumar wax ka badan inaad gurmisaa afar dumar wax ka- ka badan inaad meherisaa waa kaa xaaraan afar dumarka waa kuu xalaal ilaahay qur-aankaa sheegay laakiin wax ka badan baa laga hadlayaa waxaad jirtaa xilliyada qaar oo iyadoo saddex dumara ku mehersan tahay mid afraad xaaraan kaa tahay ama mid saddexaad iyadoo laba ku mehersan tahay waa sideed waxaa jira afar dumaraad qabtay afartii dumarkaa qabteed mid isku xanaaqday mid baad u yeedhisay afar dumar adoo qaba mid furtay maxaa soo haray saddex gabadha aad furtay intay ciddadbaxayso gabadha aad furtay intay ciddadbaxayso mid afraad ma guursan kartid ee afar dumaraad qabtay mid baad furtay saddex waa kuu soo haray taad furta ha ciddad baxdo waxaasi meeshii buuxi ila guri waa bannaan yahay boosoo bannaane booska ma buuxin kartid ilaa gabadha ciddad baxdo weliba ogow masoon kala qaadanaay mid waa ijmac midna waa khilaafi gabadha aad furtay hadday rajiciyo tahay dalqadii haddaana ka dhammaan rajiciyo ay tahay ama fasqi aan- warqadda aana iibsan dee oo fasakhiya waxaa qaadan ama khulca aana qaadan adee gabadha aad furtay haddaad gabadha soo ceshan kara- haddaad soo ceshan kartid intay ciddada ku jirto gabadh afraad ma mehersan kartid waa kaa xaaraan mehersan mayso haddaad isku daydin xitaa mehersan mayso waa ijmaaca gabadhaas wa- wa- wa- wanaad sugtaa ta ma ciddad baxay tii- tii aan furay tolay mid bay sugaysay wanaad warka adiga ka war haysaa dee waa marka quray ahaan rag wuu ciddo tirsadaa nin baa ciddo tirsanaya waa markaas Eh, waxaa jirta mid- midna- masalena waa khilaafiyo masalena waa khilaafiyo gabadha aad furtay hadday saddexdii dalqadoba kaa dhammaadeen oo ma soo ceshan kartid ama faska bay qaadatay ama khulci bay qaadatay markaana culimada isu hayaan culamada qaar waxay leeyihiin markaa lafteeda ma guursan kartid ilaad mid afraad ma guursan kartid ilaa ciddad baxdo qaarna waxay leeyihin mar haddaad soo ceshan karin waa iska caadi iska meherso oo dee shaaficiyada ka mid ah waad iska meersa waxaa dhibaato ma laha laakiin gabadhaasi taa lafteed waxa waxa xalaal miirad badan ixtiyaad badan yaad soba ceshan karana intaad ciddada xisina iska daysid maadaama khilaaf baa tahay laakiin gabadha aad furtay hadday cid haddaad gabadha soo ceshan karta cidda turajida hadday ku jirto aad soo ceshan kartid intay ciddada ku jirto gabadh afraad ma muurisan karto waa kaa xaaraan mana guntamayso taas taa lama eego taas waa muhim walaa lilcabdi walaa lilcabdi addoonkana xalaalo ma aha uma bannaana ayajmaca inuu kulmiyo agtara wax ka farabadan min sawjina laba dumara addoonka laba dumar wax ka badan uma bannaana oo maadaama la yidhi xaggii xuduudii oo kale fa nisfu maa cala almuxsiniin addoonkii maxaa la yidhi marka xadkii oo kale waxaa la yidhi xadka qofka qofka xorta xadkiisa kala barho bar baa laga jaraya oo addoonkii hadduu sinaysto gurhaa soo mar hadduu sinaysto konta jeedaal baa laga jaraya qofka xortana boqol baa laga jaraya soo maaha maadaama xadkii loo kala barhayo xay guurkan waa la mid oo ninkii xorta haddii laba afar u bannaan tahay addoonkan laba u bannaan tan culamada qaar ijmac bay ku soo naqliyeen laakiin ijmaaca xoogaa daahiriya ibn xasmi waa diidan yahay oo ijmac xasmi wuxuu leeyahay waa addoonka afar baa u bannaan daayi ha ku yaraynin addoonka laftiisa calaa kulli madhab jumhuur way afarta madhab waxaa qabaan addoonka kama badsan karo afar laba addoonka laba kama badan karo marka qaar war shuukur sheega xoog badan aathaar aathaardan ku soo aroortay addoonkan laba u badan wuxuu guursan karo xortan afar baa u badan amaa mulku yamiin mulku yamiinka miya yani mulku yamiin waxa weya inaad addooma iska yeelatid inaad addooma iska yeelatid ma guursanayo laakiin waxaan yeelanayaa konta dumar addooma ah ama aan soo iibsado qaar halaysiyo qaar aan soo iibsado dumar addooma badan baan yeelanayaa ha taas intaad dunto laba boqol baad yeelan karta taas dhib ma leh amaa mulku yamiinka miyaa falahu waxa u bannaan mulku yamiin waxay waa gabadhii addoonta midigtada hanantay gabadhii addoonta midigtada hanantay ee addoonta midigtada soo gashay addoonta ahayd falahu ninka waxaa u bannaan ayadaah inuu galmoodo maashaa wuxuu doono addoommada saa doonta hadday boqolaal yihiin waxaa yani u tegi kara dhib male yani guur guur looma ogolo guur afar wax kaba ma guursan kartid laakiin mulku yimiin ahaan haddaa addoomma aad leedahay mulku yimiin aad ku haysatid oo u galmoon karta waxaad doontid waidaa aslama waidaa aslama markuu islaamo alkaafiru gaalka markuu islaamo markuislaamalkaafiru gaalku markuu islaamo waa taxtahu alxaal taxtahu ay hoostiisa ku sugan yihiin ukhtaan laba habloo walaalaa nin gaalaa soo islaama laba habloo walaala qaba oo berigu gaalkaa guursaday ayaa islaamnima loo laqimayoo ruusuxii labadii habloodna oo labada dumarkaa qabaa soo islaamay iyaguna soo islaamay oo maxay ahaayeen dee waa walaalo warba see la yeelaya waidaa aslaama markuu soo islaamo kaafiru nin gaala waa taxtahu iyadoo hoos joogaan ukhtaah ukhtaan laba dumar walaalaa ikhtaara wuxuu dooranaya axadahu midkood waxa loodhanaya ka xulo ka xulo taad jeceshahay lahadkana siidaaniyo kuma bannaane ma wada haysan kartid maadaad islaamnimo soo gashay ma wada haysan kartide mid sii daah oo tee sii daaya miyaan u qori tuuraa may taa doontid taa doontid lahad kole mid baa khad ka baxayse aduu sheegtay khad ka bixi lahayd khalaas aw cindahu ama wuxuu soo islaamay aw cindahu isagoo agtiisa ay yihiin agtara wax ka fara badan min arbin afar dumara afar wax ka badan isagoo qabo inoo yiiba isagoo shan dumara wata ayuu soo islaamay ama toban dumar ama labaatan dumara ikhtaara wuxuu dooranaya arbacan afar waxa loo afar ka dooro afar ka xulo oo miyaan u qori tuuraa ma afartii u dambaysa ma afartii horreeya ma ikhtiyaarka lagu siinaya haddaynu nahna afartii u dambeeye kala bax waxaa dhici karta kuwii hore inuu ka jecel yahay qaar ka mid a oo ninka isa waa nin islamnimo lagu cashuurbe wana islaamta hore carruurta badan lagu jeclaabe marka waxaa loodhanaya adigu khiyaarka adigaa leh khiyaarka adigaa leh afartaad ugu jeceshay kala bax shan ma ka dhigtaa maya kama dhigin kartid afar baa kugu xalaala ahi oona xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam dee nin soo islaamay khaylaan khaylaan loodhan soo islaamay toban dumar watay toban toban dumar watay khaylaan isaqafi khaylaan ibnu salaamata athaqafi ayaa loodhan jiray toban dumar watay soo soo islaamay nabi wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam afar kala bax afar ka dooro inta kalena furo riwaayadka inta kalena siidaa soo arortay waa faariq saa'irahuna inta kalena faariqu siidaa afar kala bax waa faariqa wuu faaruqinaya albaaqi inta kalena waa faariqa wuu sii daynaya albaaqi inta soo hadhan wuu sii daynaya intuu afar ka xusho ayuu inta kalena sii daynaya halkan intaana ka fogaanin dumarka xaaraanta ah marka la marayo dumarka maxaa la jamcin kara halka waxaa jira arrin iyadoo lagu yaro wareero oo ah dumarka in la jamciye xaaraanta yihi muxuu yahay dumarka in la jamciye xaaraanta yihi muxuu yahay waxaan dib ugu yaro noqday xagga hore yaa marka lagu yidhi inan iyo eedde lama jamcin karo inan iyo habeerta lama jamcin karo inan iyo maxaa idhaahdaa laba hablo walaal lama jamcin karo ma intaa qudhaa maya ka badan ee laakiin daabid iyo qaaciday leeyihiin qaacido loo raacay leeyihiin waxaan la jamcin karin laba kastoo dumarah oo haddii midkood nin laga dhigo ka kale xaaraan ka noqon lahaa lama jamcin karo qaacidaa qabso adugu laba kastoo dumarah oo haddii mid nin mid nin laga soo qaado ama hadduu mid nin noqon lahaa ka kale xaaraan ka ahaan lahaa in la jamciyana waa xaaraan in la jamciyana waa xaaraan imika inan iyo walaashi lama jamcin karo soo lama idhaahdo inan iyo walaashi lama jamcin karo bal mid nin ka dhig labada hablo walaa mid nin ka dhig ma guursan karaa dee may walaashi noqonaysaa inan iyo eeddadeedna bal mid nin ka dhig bal inaanta nin ka dhig dee eeddadii ma noqonay ma guursan karo ninkii bal saanta nin ka dhig inanta ma guursan karaa dee ma inanta adeer buu noqonayaa ruma ma guursan karo walaashi baa dhahay marka qaacidadu waxay tahay yani daabitku wuxuu yahay kullu imra'atayni kullu imra'atayni low kaanat ixdaahumaa dakaran walukhraa unhaa xaruma nikaaxuhumaa bisabab alqaraabati aw iradaac xaruma aljamcu baynahumaa laba kastoo dumar ah oo haddii midkood nin noqon lahaa xaaraan uu ka noqon lahaa ka kale in la wada qabaana waa xaaraan in la wada qabaana waa xaaraan marka yaa intaa ku dhaaf fawaaid kale dababid kale iska jirta la sheegsheego lakin hadda xilli ma haysano xilligu gunugu yahay waa taxrumu waxa xaaraana waxa kale xaaraana halkana waxa ku dhammaaday dumarkii in la jamciya xaaraan tahay yani dumarka maxay ku xaaraantimoobeen kulminta ama afar dumar wax ka badan ha noqdeen ama laba walaala ha noqdeen ama wakaas marka waa dumar ilaa muddo xaaraana laakiin jamcinta ayay ku xaaraantimoobeen in cid kale la jamciyo haddana wuxuu bilaabayaa dumar ku dumar xaaraan ilaa muddo ilaa xilli markasta xaaraan maaha ilaa xilli ay xaaraan yihiin laakiin waxay ku xaaraantimoobeen sabab kaloo timi ya caarid yimi caaridkaas sababtaas markay suusho xaalad bay ku noqonaysaa intay joogto xaaraan bay ka ahanaysaa hadduu inoo bilaabaya waa taxrum waxaa kale xaaraana almuxrimatu gabadhii muxrimad ahayd xataa taxiila intay ka xalaaloobayso min ixraamiha ixraamkeeda gabadhii xajka xidhata ma cimrada xidhatay weeyaan xaajiyadii xaajiyaddii xajka ma cimrada xidhatay waa kaa xaaraan intay ka baxayso ha xajkaad ku aragtayba yaa taa doonaysiba caalamka ka weda ajku aragtaalamku ajka isugu yimi taad weydada ajku aragtay bt wallahi waa taa taadoyey ani ii meheriya imika sugaa afka marba waxa afka soo marma oranaya xaaji miyaad hayn haa bed hageel haddaba ha yani inay xalaaloobaysa waa kaa xaaraan waalmuctadatu tii cidda tirsanaysana waa xaaraan min ayri ayr isaga qayrka cidda tirsanaysay xataa yabluqa alkitaabu ilahu kitaabka gaadhayo xataa yabluqa alkitaab iyo almaktuubu kii la qoray yani kii la qoray ilaa uu gaadhayo ajaba muddadiisii kii la qoray maxaa loo jeeda yani ciddadii kii la muddeeyo ciddo ah ilaa uu xilligiisii gaadhayo yani gabadhii ciddo tirsanaysa iyadana waa xaaraan lakiin ilaa goormay xaaraan tahay ciddada ka baxayso waa gabadhii ka ciddo tirsanaysa cid kale ama se ka ciddo tirsanaysa haddii ay hadduu saddex dhaqo ka dhammaadeen hadal ma yaallo kuma noqon karo waazaaniyatu laakiin de gabadhii sa ka cidda tirsanaysa aan saddexdii labood ka dhammaanin wuu soo ceshan karaa hadday khuluc hadday warqaddi ka iibsatayna hadday warqaddi ka iibsatay ma soo ceshan karo ee dib buu mehersanaya de marka mar haddii warqaddi ba iibsatay khiyaarka yadaa leh waa hadday kaa yeesho de meher cusub baan lagu qabanaya loo qabanaya hadal male gabadhi mar hadd warqadda iibsato de waan soo ceshay sheeka maaha iyada kuwa baryaysaba warqaddi yada iibsatay marka waa soo ceshaday warqaddina way warqaddina yada iibsatay waana soo ceshaday war maaha hadday doonaysa inay soo ceshto meherkaasi soo ceshatid si meherkeeda waayahay hadday fas qaadatan hadday fas qaadato maxkamadda ka qaadatayna hadal ma leh oo qaadigu siiyana waa soo ceshay maxaa soo ceshay ama yadaa soo ceshin kara waayahay khilaafaadka laakiin qolka saxiixa taas waa zaaniyatu gabadhii zaaniyad ahayd gabadhii xumaanta taqaanee zaaniyad ahaydna waa ka xaaraan calaa zaaniya kii ka zinaysta kii zaaniga ahaa ama yadaa ka sinaysa mid kale iyo waa qayrkii qayrkiiba xataa tatuba ilahay ka toobad keento gabadhii zaaniyadda ahaydina iyaduna waa xaaraan kii ka sinaysana waa ka xaaraan mid kale aan ka sinaysana waa ka xaaraan ilaahay toobad keento oo weliba ciddadbaxdo dee calaa qowli jumhuur ama calaa qowli saxiix deh jumhuur yaan odhan yacni gabadhii zaaniyadda ahayd yadana waa xaaraan intay xumaaddaa ku jirto hadday toobad keento sax wazaaniyatu laa yankixa ilaa zaanin aw mushrik maxaad ugu soo qatay wa xurima dalika cala almu'miniin waa kaas niyo shay soo yaro sheegnayoo laakiin culimada waxay isku khilaafeen hadduu meheriyaba ka war bilaaba yaa saaniyad bay ahayd xumaanta taqaana laakiin meherkii dhacoyo la meheri ma waxa kama jiraanba mise iska wad weeye imika mar hadduu meherkii ba dhacay jumhuurku waxay leeyahay mar hadduu meherkii dhacay waa asaxay hortaba markuu meherkii dhacay jumhuurku waxay qabaan saaniyad kasta ha noqotee mar hadduu meherkii dhacay waa asaxaysaa iska wad wey reerka waa reer dhisan imika laakiin axmed xambal wuxuu yidhi ma asaxayso hadday zaaniyad tahay haddaanay toobad keenin ma asaxayso markaa khilaafi wey jumhuurku waxbay badan yahay waa asaxaysaa meherkaasoo guntumaya waayahay halkaas waa xusitaan mudan oo soomaalida aad u isticmaalaan waxa isku asturka yidhahdaan isku asturka inaga astura marka waxaa adigu waa kaa shuu ka warramaya tan shuu ka warramaya uu leeyahy gabadhii sinaysatay waa ka xaaraan kii ka sinaysay qayrkeedba in loo meheriyo ilahay toobad keento weliba ku dar ilahay ciddada toobad keento ciddada ay dhammaato ila uur bay qaadi kartaa ilahay toobad keento ciddada ay dhammaato ha waxaa khilaaf ku jiraa waxaa khilaaf culus ku sugan yahay iyadoo ciddadii dhammaanin iyadoo ciddadii dhammaanin haddii loo meheriyo haddii iyadoo ciddadii dhammaan loo meheriyo bal ka soo qaad waxa bay tii waa toobad keenayaayo xaalad waan sallaxayaayo dib u noqon maayo toobad bay muujisatay dee toobad bay muujisatay laakiin ciddadii weli ma dhammaanin oo dee uur bay qaadatayba ma loo meherin karaa taa culimmadu qaar way soo dhoweeyeen waxay idhahdeen waa mehersanaysaa waa laga wacay lakin waa mehersanaysa bay dhahdeen oo dee shaaficiya baa ka mid a shaafici waa mehersamaysaa laakiin yaan u galmoonin maada ilma mar haddii uur xaaraana sido horta way mehersanaysa bay dhahdeen oo waxay uur biyaha uurka ay sidee xaaraanta cibro ma laha wax ka soo qaad ma laha nudfo xaaraana ya way mehersanaysaa laakiin yaan u galmoonin way xadiiska deliishanaya laa yaxilu lirajul yuuminu billahi walyawm alaakhir an yasqiya maahu zarca kayrihi nin ilaah iyo qiyaamaha rumaysan uma bannaana inuu biyihiis ka waraayo biyo cid kale markaa biyo xaaraanay sidaa hatta hadday ku agan yihiin yaayagu waxay leeyihiin waa loo meherin karaa kii uureeyey iyo mid kala tooma iyo mid kalaba in badanoo ka mid a adoo daa'ifadii ka mid oo diidaan oo rajaynaya jireen waa loo meherin karaa laakiin dee yaan u galmoonin biyaha xaaraan intuu uurka soo dhaafayo ha ha ka maraateeyo waayahay cumaa qaarna waxay leeyihin ma jirto maba mehersanayso qowlkaasina waa qawi cumaa qaarna maxay leeyihiin xanaabiladu ka mid yihiin maba mehersanayso intay ciddada ku jirto ama kii uureeyey ha noqde mid kale ha noqdee ma mehersamayso qowl qawi ah qowlkaasina marka waxaasi hadhowtana mustaqbalka waxaa dhacday hadhowto arrinkaas dhibaatooyin badan buu keenay hadhow ninkii markii xaaladii ka soqa ninkii wanaagsanaaday gabadhii waa guursaday mar kastoo xadiisa fiqi fadhiisto wixii maqlo beerkaa lagu dhufanaya niyadna heli maayo sidaa aawadeed waxaa waa inaan dumarka loo dhawayn ciddad baxaan inaan loo dhawaanin haddii xataa loo meherina kii ka sinaystay ha ciddad baxdo ha soo umusho bere soo umusho isku kankeena ala yidhahdo waayahay waa taxrum waxaa kale xaaraan mudallaqatu tuu furayna waa xaaraan alaas saddex jeer tuu furay xataa tankixa zawjan hayra ilaahay soo guursato nin kale wayadahu wuu galmoodo ninka kale u soo galmoodo oo yufaaruqaha uu furo welina ilaa nin kale ilaahay guursato oo wayadaha ninka u galmoodo oo yufaaruqaha uu furo oo waa tanqadiya ay dhammaanayso ciddatuha ciddadeedina ilaa nin kale soo guursanayso oo ninkaa kale u galmoonaya weliba maaha nin kale intuu guursaday meheriyo furay maya nin kale wayna guursataa hadday saddexda daqadood ka dhammaadeen xalaal noqon maysa nin kale guursato ninkaasi wuu la qalgalaa ninkaasi waa inuu furaa wanaag ka ciddad baxdaa markaas markaasoo ninkii hore ee berigii saddexda furay dib uu guursan karaa wallahu subxana wa taala barkiina usoo yiraahda